fiidow aana wanaagsan ee dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington fiidnimo arbacaa taariikhduna ay tahay saddex iyo tobanka bisha disembar ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o a somali com haataana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlaya soomaaliya oo maanta deynta laga cafinayo waxaa isbedelayaa waxaa weeye dee deyntani dayn laynagu lahaa dowladda iyo dadka soomaaliyeed lagu lahaa bay ahayd muddo dheerna laynagu lahaa aanu ku guul darraysanay inaynu bixinno kordhaysay oo haddaan la bixinna wax meel taagan oo may ahayne waxay ahayd wax maalin walba iyo bil walba kordhaysa oo culays ina saaran marka waxaa isbedelayaa waxa weeye de intaasa runtii naga dhacday
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkana ku saabsan sida ay fatahaaduhu u saameeyeen haweenka
jibbooyinka markii laga soo bilaabo jiro meesha ugu shishaysa ee la dhahaa qooney ilaa iyo lagu keena badmadow haweenka iyo carruurta waxaa saamaysay dhibaatadan ka dhalatay fatahaadaha ay sababeen muxuu ahaayey isbeddelka cimilada ee ku dhacay maxay ahaydeen maanta dalka soomaaliya
qodobadaasi weliba kuwo kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweynah maraykanka iyo britain ayaa maanta afar ama ku soo rogay afar cunaqabaytanood oo ay ku beegsanayaan howlgallada maaliyadda ee mitidiinta xamaas ee dagaalka kula jira ciidamada israa'iil waaxda dakhliga ee maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in cunaqabataynahan cusub ujeeddadoodu ay tahay islamarkaana ay ku socdaan siddeed qof oo ku sugan turkiga iyo weliba meelo kale kuwaasoo matala danaha xamaas ee dibadda islamarkaana maamula maaliyaddooda waaxda dakhliga ayaa ku sheegtay in haaruun mansuur uu yahay mid ka mid ah howlwadeennada maaliyadda xamaas ee turkiga ku sugan yacquub naasir aldiinina uu qayb ka ahaa shabakadda lacagta ka dirta turkiga iyo weliba qasa una xawisha xarunta dhexe xamaas ay ku leedahay daanta galbeed ee si loo xoojiyo xasilooni darrida aagaasi cunaqabataynahan ayaa xanibaya hanti kasta oo ay maraykanka ku leeyihiin howlwadeennada xamaas ee sidoo kalena uu maraykanku qaban karo islamarkaana uu xanibi karo ama uu xanibi doono inay mustaqbalka diraan islamarkaana ay u adeegsadaan diritaankaasi bangiyada maraykanka iyo weliba britain ay leeyihiin muuska tumbi oo ah mid ka mida musharaxiinta ugu muhiimsan doorashada madaxtinimada ee dalka congo taasoo lagu wado inay toddobaadka soo socda waddankaasi ka dhacdo ayaa qayb ka mid a oo holihiisa joojiyey kadib markii isudhacyo rabshada wata ay ka dhaceen mid ka mid a isu soo baxyadii uu halkaasi ku qabtay rasaas nool ayaa goobta laga riday iyadoo dhowr qofna ay dhaawacmeen xilli moos uu u qudbadaynayey qaar ka mid a taageerayaashiisa ku sugan magaalada xeebta dalkaasi ku taala ee monda arrintaas oo xiisadda kusii kordhinaysa codaynta oo dhacaysa bishan disembar labaatankeeda waxaana jira warar iskhilaafsan oo ka imanaya dhacdada maamulka dowladda ayaa iyagu sheegay in ku sheegay war ay soo saareen in ilaalada moses ay rideen rasaasa digniina kadib markii dadkaasi halkaasi ku sugnaa ay bateen xiisadduna ay xoogaysatay islamarkaana ay dadku isbuurteen iyadoo booliiskuna ay halkaasi rasaasta dadka ka ilmaysiisa ama baqiiqa dadka ka ilmaysiiya ay u adeegsadeen si ay u kala dambayntii halkaasi ugu soo celiyaan waxaana ku dhaawacmay dhowr qof oo ku jiro oo askari booliisa oo dhaawiciisu halis yahay iyadoo kooxaha waxbaadhaana ay halkaasi ka wadaana baadhitaan arrintan la xidhiidha sida ay ku sheegeen war ay soo saareen ugu dambayntiina aqalka hoose ee koongareeska waddanka maraykanka ayaa wada cod ay u qaadayaan arbacada maanta kaas oo ay ku bilaabayaan in si rasmiya baadhis loogu sameeyo xilka xayuubin lagu samaynayo madaxweyne jo biden jamhuuriyiinta ayaana hawshana dabada ka wada iyadoo ay xasaasiyadeeda leedahay waxaana weli jira welwel ay qabaan qaar ka mid ah xisbiga jamhuuriga ka tirsan xubnahaasi kuwaasoo u arka in baadhistu aanay weli soo bandhigin caddaymo muujinaya in madaxweynuhu si xun u dhaqmay codbixinta ayaa imanaysa xilli guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka maraykanka mike johnson iyo weliba hoggaanka kale ee xisbigu ay la kulmeen cadaadiis ama ay la kulmayaan cadaadiis sii kordhaya oo la xidhiidha baadhista sanadka qaadatay ee ku saabsan ganacsiyada qoyska ree biden xilli baadhistani ay keentay su-aalo dhinaca anshaxa islamarkaana ilaa iyo hadda aan la haynin wax caddayn ah oo muujinaya in biden uu wax musuq maasuq ama balaaluusha qaatay marka laga hadlayo shaqada uu hadda hayo amaba shaqooyinkiiu marka hore soo qaban jiray dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn ah waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida degeystayaal mar kale ayaan idin leeyahay fiiducana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay magaalada new york ee waddankan maraykanka ayaa shalay ganinkii dambe lagu soo gebagabeeyey shirka amniga soomaaliya kaasoo lagu muujiyey muhiimadda ay gobolka u leedahay dowladnimada soomaaliya iyo weliba amniguba shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey soomaaliya waxaana qayba ka qayb galay lix iyo labaatan dal oo qaramada midoobay ee jaamacadda carabta midooda yurub iyo weliba midooda afrika ka socday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shirkaasi guddoomiyey waxaana uu ku soo bandhigay qorshayaasha dowladda ee dibudhiska ciidamada xoreynta deegaanada ku jira gacanta al-shabaab muhiimadda iskaashiga amniga oo caalamka iyo weliba waddamada kale ee gobolka ay la samaynayaan soomaaliya iyo sidoo kale xasiloonida siyaasadeed oo ay soomaaliya ku dadaalaysa iyo weliba bixitaanka ciidamada atmis markii haddaba uu shirkaasi soo gabagaboobay ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray warmurtiyeedka ayaa waxaa lagu ammaanay horumarka ay ciidamada soomaaliya iyagoo taageero ka helaya artemis iyo saaxiibada caalamka ay ka sameeyeen dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab iyada oo looga mahadcelinayo dadaalka iyo nafurinimada ciidamada soomaaliya tuulooyin iyo magaalooyin badan ayaa laga saaray al-shabaab istaraatiijiyadda dhammaystiran ee ka hortagga argagixisannimada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa furo u ahayd horumarka al-shabaab loogu xureeyey aagag cusub lagu wiiqay dhaqaalahooda sanana loogu qaaday heerka xubnaha ka soo goosanaya ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka warmurtiyeedka ayaa sidoo kaleeto ku ammaanay dowladda soomaaliya tallaabooyinka ay u qaaday la wareegista amniga dalka iyada oo wejiga koowaad ee bixitaanka ciidamada artemis la dhammaystiray bishii juun labada kun saddex iyo labaatanka halka wejiga labaadna uu socdo lana filayo in la dhammaystiro kow iyo soddonka bisha disembar ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka shirka ayaa sidoo kaleeta ammaanay qaadista xayiraadda hubka ee muddo soddon iyo laba sana saarayd soomaaliya waxaan qarinaynaa qaraarkii dhowaantan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo guusha soomaaliya ay ka gaartay qaadista cunqabataynta hubka ee tobanaanka sano saareyd taasi oo awood u siisa dowladda soomaaliya qalabaynta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyadoo ciidamada artemis ay sii yaraanayaan kana baxayaan soomaaliya kow iyo soddonka bisha disembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka ayaa lagu yiri warburtiyeedka marka ay noqoto dhinaca dhaqaalaha warmurtiyeedka ayaa soomaaliya ugu hambaliyeyey sare u qaadista dakhliga gudaha ku biirista ururka bulshada bariga afrika ee e a c iyo hanaanka deyn cafinta oo la filayo in si rasmi ah loo soo gebagabeeyo maanta ka qaybgalayaasha waxa ay qareen in taageerada joogtada ah iyo wadashaqaynta dowladda federaalk ee soomaaliya iyo saaxiibada caalamka loo baahan yahay si looga faa'iideysto guulaha la gaaray shirka ayaa soo dhoweeyey qorshaha horumarinta qaybta amniga ee lagu soo bandhigay shirka kaasi oo ay ku jiraan dhisidda ciidamo iyo hay-ado amni oo leh tayo hufnaan iyo isla xisaabtan kuwaasi oo fududeeya dadaalada nabad dhisidda waxaan qarinahaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay wajihi doonaan dalabyo kala duwan oo isku mid ah kuwaasi oo u baahnaan doona taageero dabadeed si wax looga qabto daldaloolada awoodda ee muhiimka ah inta lagu jiro xilliga kala guurka ayaa lagu yidhi warmurteedka
wagaag dhegeystayaal halkaasina wuxuu ahaa ibraahim xasan daandure oo warbixintaasi nala socodsiinayey dhinaca kalena waxaa haatan xarunta hay-adda lacagta adduunka e i m f ee magaalada tan washington d c ka socda munaasabad ku aadan dayn cafinta soomaaliya gabagabada munaasabadan ayaa waxaa la filayaa in lagaga dhawaaqo in soomaaliya laga cafiyo balaayiin dollar oo dayn ah oo ay ku lahaayeen waddamo iyo weliba hay-ada maaliyadeed oo caalamka guddida maamulaha bangiga adduunka ayaa shalay ansixiyey dayn cafinta soomaaliya maantana waxaa la filayaa inay hay-adda i m f ansixiso magaalada washington waxaa jooga wafdi soomaaliya ka socda uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddaba tallaabadan ayaa waxaa haaruun macruuf uu ka waraystay wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi iimaan ege walaal waa mahadsan tahay haaruun dadka soomaaliyeed ayna dhegeysanayna waa salaamaya waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo guud ahaan in soomaaliya ay ku guuleysatay geedi socodkii dayn cafiska marka guddiga sare ee hay-adda lacagta adduunku ay ansixiyaan taasoo raacaysa bangiga adduunku isla maanta uu isaguna go-aan ka gaadhay arrintaasi waxay ka dhigan tahay runtii waa guul weyn oo geedi wuxuu ahaa runtii dee tacab badan lasoo geliyey oo dad badan oo soomaaliyeed kasoo shaqeeyeen maantana midho dhalkiisii la joogo marka in lagu guuleystay waxay tilmaamaysaa in runtii shaqo badan lasoo qabtay marka waa guul qaran baan ku tilmaami karaa marka maxaa isbedelaya xaaladdu maxay kaga bedelaanaysaa sidii hore ahayd
isbedelaya waxa weeye dee dayntani dayn laynagu lahaa dowladda iyo dadka soomaaliyeed lagu lahaa bay ahayd muddo dheerna laynagu lahaa aanu ku guul daraysanay inaynu bixinno kordhaysay oo haddaan la bixinna wax meel taaganoo may ahayn waxay ahayd wax maalin walba iyo bil walba kordhayso oo culays ina saaran marka waxaa isbedelayaa waxa weeye dayntaasaa runtii inaga dhacday oo culayskeedii uu ahaa dabar runtii inaga hortaagnaa inaynu dunida macaamilaad toosa la yeelano dabarkaasaa furmaya markaas runtii waxaa bilaabmi doona dee in aynu macaamilaad toosa oo rasmiya la yeelano waxaa isbedelaya dhanka kale marka laga eegana dee sumcadda iyo magaca aynu dowladda soomaaliyeed ku leedahay dunida dhexdeeda iyo muuqaalkeenna runtiisna wax weyne iska bedelayaan oo qurux badnaanaya waxaa isbedelaya qaabka laynoola macaamilayo oo dowlad qaangaada oo runtii dunida la macaamili karta ayaa laynoo arkayaa waxaan rajaynaynaa inay horseedo in maalgashigu uu dalka yimaado oo fursado maalgashi abuurmaan oo jawi ka duwan kii hore uu abuurmo laakiin waxa muhimkii maaha keliya go-aankani uu ka turjumaya in dayn laynaga dhaafa e runtii waxay tilmaamaysaa in qaangaadhnimo dowladnimo aynu runtii dhabadeedii cagta saarnay oo dincafiska geedigani wuxuu ahaa geedi laynagu jirabayay oo laynagu imtixaamayay inaynu shuruudo waaweyn oo layna hordhigay oo dowladnimada la xidhiidha oo dhismaha dowladnimada iyo hay-adaha dowladda la xidhiidha inaynu kasoo baxno marka waxay tilmaamaysaa inaynu tallaabo weyn hore u qaadnay marka laga hadlayo hanaanka dawliga ah iyo qaab dhismeedka dowladnimadeena iyo dhismaha xoojinta hay-adahaba waaya imisaa la cafinayaa imisaa ku hadhaysa soomaaliya walaal waxaa laynaga cafinaya waxaa laynagu lahaa dayn ku dhow shan dhibic saddex bilyan oo ay nagu lahaayeen dowlado iyagu kooxa ah sida kuwa loo yaqaano naadiga baris clab ama naadiga baris oo toban dowladood meelaha ka koobnaa oo dhammaantood inaga cafiyey dayntii iyo deymaha ay nagu lahaayeen bunuugta iyo sanadiiqda lawada leeyahay sida bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga africa iyo dalal gaargaara oo siyaalo gaargaara aynu uga qaadanay daynta marka dayntaas waxaa bixi doonta lacag ka badan afar dhibic shan bilyan wax lagu qiyaasay boqolkiiba lix dayntii laynagu lahaa ayaa ayaa hadhi doonta oo ah lacaga yaryar oo dalal gaargaara inta badan ay nagu leeyihiin oo iyaga laftigoodana laga macaamilay oo laga heshiiyo muddo dheer dib loo dhigay
waaya marka dadku waxay leeyihiin mar haddii soomaaliya laga cafiyo deynta dowladdu waxay bilaabi doontaa inay deymo kala qaadato oo qaan kale ay gasho bal ka hadal arrintaas
qorshaha dowladda waxa weeye walaal in kor loo qaado oo runtii la kobciyo dhaqaalaheenna dakhliga gudaha kor loo qaado dadaalka ugu weyne dowladdu runtii halkaasuu jira si aynu noqonno inaynu isugu filaano u gaadhno heer aynu isku filaano kharashaadkeena aynu ku filaano hadda dowladda uma qorshaysna inay deymo qaadato xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo waxa jiray dayn cafiska dhinac socday oo oo ay dowladdu ku howlanayd oo ahaa in si looga maarmo inaynu markaba deymo qaadanno in ay dunidu inoo wado kaalmada ay nagu garabka taagnayd muddada dheer sidan caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxaa hoos u dhaca waxaa loo yaqaano culayska deymeed ee dalka saaran debt stresska oo macnaheedu tahay markuu kaasi hoos u dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaana dee xaquma laha annagu laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guulaysanay oon ku qancinnay bangiga adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarana inaan deen qaadanno runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arrintaas guul weyn laga gaadhay warkeeda rasmiga aan runtii aan fili doonno maalmaha dhow shaqo weynna ay ka qabsoontay marka hadda qorshaheenna kuma jirto laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aaminaa iyada laftigeedu dowladnimaday ka mid tahay shalay dayn maynaan qaadan karahayn oo cid runtii inagu aaminaysayba waa yarayd laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo kalsoonidaasi waa soo noqotay oo dayn culus oo ayna saaran maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadanno waa leenahay lakiin annaga hadda arrintaas dowlad ahaan uma xusuldoobnin deg degna nagagama jiro waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheenna dakhliga gudaheenna kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeenna gudaha wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday runtii inay iyana socdaan si fiican looga faa'iidaystaa qorshuu yahay waaya marka dakhliga gudaheed sheegtay sidee kor loogu qaadayaa miisaaniyaddii u dambeysay hal bilyan oo dollarku dhowaad bay ahayd saddex meeloodoo laba haddaanan qaldanayn waxay ahayd deeq iyo kaalmo la siinayay dowladda marka sidee aad dakhliga kor ugu soo qaadi kartaan qorshihiinu waa sidee
waa su-aal muhiima walaal waxa weeye dakhligu runtii dadaal badan baa la geliyey haddaan tusaale yar ku siiyo shantii bilood ee u dambeeyey boqolkiiba shan iyo labaatan buu kor u kacay miisaaniyadda hadda la ansixiyeyna wax runtii koror aad u weyn buu sameeyey marka la barbar dhigo sanadihii hore waxa aan ka shaqaynaynaa shaqadeeda socotaa in la ballaadiyo runtii shaldhigga cashuuraha in la casriyeeyo hanaanka cashuuraha loo ururiyo oo qaab casriya oo runtii maxaan ku dhahdaa danabaysan ama automated ah la sameeyo customiska la casriyeeyo runtii oo qaabka loo qaado cashuuraha iyo qaabka loo xisaabiyo intaba wax weyn laga qabtay marka dadaaladaas waxaa runtii lasoo saaray siyaasado cusub iyo xeerar cusub oo runtii wax ka taraya arrimahaas waxaan filaynaa marka in dadaalka hadda aan wadno uu ku yimi korarka boqolkiiba shan iyo labaatanki haddii lasii xoojiyo shaqooyinka runtii hadda socda ay socdaan inuu runtii korukac weyn samayn doono marka dadaalkaasi waa dadaalka ugu culisa runtii arrinta ugu weynena hoosna hor taalaaba taas weeye waana loo shaqo weyn baana runtii ka socota wa sidee dowladdu ay dakhli iyo canshuurba uga qaadan kartaa meelo ka baxsan garoonka iyo dekeda muqdisho dekedaha kale ee wadanka garoomada kale ee wadanka canshuurtii dowladda federaalka sidee loo soo aroorin karaa
dowladdu haddaba runtii meelaha cayin korarka badani ka sameeyey ma aha uun dekeda iyo airboodka runtii cashuuraha gudaha kuwa loo yaqaano inlandka ayaa runtii xoog badan la saaray oo korarka ugu badani ka yimi laakiin marka ay timaado laysku xido hanaanka la mideeyo cashuuraha dalka runtii shaqooyin baa ka socda waxaad ogeyd in waa dhoweyd madaxda qaranku ay ka heshiiyeen sidii loo midayn lahaa hanaanka maaliyadeed ee dalka oo siyaasiyan waxaa fiscal federalismka loo yaqaano ama hanaanka dakhliga ama maaliyadda ee qaranka si taas runtii looga dhigo wax macnaa le waxaa loo baahan yahay in siyaasadihii iyo iyo sharciyadii hoos loo daadejiyo qorshaha waxaa ku jirtay oo runtii welina ku jiri doonta oo laga shaqaynayay in furdooyinka iyo kastamada la mideeyo oo shaqooyin laga qabtay fara badan systemyo casri ah oo isku mid ah dekeda dekeda muqdisho iyo kismaayo oo kale laga fuliyey shaqadoodina runtii socoto sidii lay laysugu xidi lahaa loo midayn lahaa tacriifadaha laga qaado marka runtii waa hanaan dee u baahan shaqo badan oo in in la hirgeliyo heshiiskii maxaan ku rahdaa golaha wadatashiga qaranku ay ka gaadheen in in la mideeyo hanaanka maaliyadda ee dalka ayaa ayaa muhima shaqadeedaa socota waa dhexe waxaan filayaa bishii sebtembar kulankii wasiirada maaliyadda ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan ku heshiinay in runtii la mideeyo hanaanka furdooyinka iyo cashuuraha dalka tusaale ahaan sida cashuuraha laga qaado shaqaalaha kuwa laga qaado shirkadaha iyo macaash macaashka kuwa laga qaado cashuuraha la xidhiidha kirooyinka cashuuraha noocaas oo kalea runtii raidka xataa si fiican baan uga wada heshiinay tacriifaddu waxay noqonayso hirgelinteedii baa socoto haddana sharciga arrimahaasi ku ku ku xasfan yihiin oo dhan waxaa la geyn doonaa runtii golaha wasiirada dhowaan marka wadaxaajoodka iyo la tashiyada ganacsatada iyo dadkaas runtii la lasoo gebagabeeyo marka shaqooyin baa ka socda laakiin shaqada ugu weyne inoo taalla waa taas sidii dalku uu dhaqaalo midaysan u yeelan lahaa cashuuraheena iyo waxaan ku idhahdaa hanaankeenna maaliyadda loo midayn lahaa shaqo runtii weyn weeye waxna waa ka qabsoomeen runtii shaqo badan oo ballaarana waa waa dhiman tahay
waagaga dhegeystayaaalkaasi waxaa wasiirka maaliyadda soomaaliya bixi imaan cige u warramaya aaroon macruuf dhinaca kalena tallaabadan taariikhiga ah ee soomaaliya oo horseedaysa cafinta deymaha waddanka uu galay tobannaakii sannadood ka hor ama tobannaa sannadood ka hor aan idhaahday ayaa waxaanu ka waraysanay madaxa bangiga adduunka ee soomaaliya christina safson taasoo ku sugan magaalada tan washington d c waraysigana waxay noo soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan
christina svenson madaxa baanka adduunka ee soomaaliya waxay sheegtay in baanka adduunka ay ansixiyeen dhammaystirka hanaanka hibik ee soomaaliya oo ah hanaan deen cafiska wadamada fakhriga ah berri oo maanta ahna hay-adda lacagta adduunka ee i m f ay ansixinayso tanina waxay ka dhigan tahay bay tiri in jidkii deen cafiska uu dhammaaday deyntii waa la cafiyey haatanna qof kastaahi wuxuu garowsan yahay inay tahay in soomaaliya ay sii wado nidaamkii dibhabaynta dhaqaalaha ee lasoo bilaabay ee hibik qodob muhim ah oo dowladuna nagu raacsan tahay waa in la kordhiyo dakhliga gudaha sababtoo ah maanta soomaaliya waa wadan canshuurta ugu hooseeya ka qaada waxsoo saarka afrika oo dhan marka la eego haddii aad doonaysid inaad adeeg bixisid oo maalgashatid kaabayaasha dhaqaalaha waxaad u baahan tahay kordhinta dakhliga gudaha christina svenson madaxa bangiga adduunka ee soomaaliya waxay sheegteen in ilaa iyo hadda maalgelinta bangiga adduunka iyo tan uu bixiyo sanduuqa iida oo ah hay-ad bixisa deymaha dulsaarkoodu uu aadka u hooseeyo iyo deeqo ay maalgelinayeen mashaariicda arrimaha bulshada iyo kaabayaasha iyadoo ka hadlaysay waxa ay tallaabada deen cafiska uga dhigan tahay soomaaliya christina svenson madaxa baanka adduunka ee soomaaliya waxay tiri
over and done with, right? To have these arrears cleared and the debt cleared um, really again shows the commitment of, of the Somali authorities to. Um,
tani waxay bilow cusub u tahay soomaaliya waxay calaamad muhiima u tahay maalgashadayaasha shirkadaha gaarka loo leeyahay soomaaliya hadda ayay ku biirtay e a c beesha dhaqaalaha bariga africa in deyntan laga cafiyana waxay muujinaysaa sida ay uga go-an tahay mas-uuliyiinta soomaalida inay waddanka furfuraan oo ay meel cusub wax ka bilaabaan mar la weydiiyey inay soomaaliya deyn qaadan karto kadib deyn cafiska christina svenson madaxa baanka adduunka ee soomaaliya waxay tiri
because the revenues are so low, um, it will be very challenging for Somalia to take on any debt.
dakhliga soo gala oo hooseeya darteed waxay la mid tahay adigoo haysta kaarka deymaha lagu qaato credit card deyntiina aad iska wada bixisay amaah cusub ma qaadan kartid mar haddii aanu dakhli ku soo gelin maadaama dakhligu sidaasi u hooseeya aad bay ugu adkaan doontaa soomaaliya inay qaataan deyn aanu la socon dulsaar aada u hooseeya oo macnaheedu yahay deyn lagu bixiyey shuruudo turis leh iyadoo qodobkaasi kasii hadlaysa christina svenson madaxa baanka adduunka ee soomaaliya waxay tiri waxay mas-uuliyiinta soomaalidu saxiixeen barnaamij cusub oo ay la galeen i m f waxayna barnaamijkaasi ku galeen inaysan qaadanaynin deyn aan dulsaarkeedu aada u hooseynin oo macnaheedu yahay ma qaadan karaan deyn dulsaarkeedu sarreyso oo ay tahay in ay isla markiiba dib u bixiyaan
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayay u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysay waraysigan oo aannu la yeelannay madaxa bangiga adduunka ee soomaaliya christina svenson haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayso sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaa marti iigu ah wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil juuraati in badanba oo ka mida gobollada jibbooyinka waxaa ka jira fatahaadaha xooggan ee ay samaynayaan webiyada iyo biyaha roobka ee ka dhashay duufaanta ilniino waxa ay saameyn xooggan ku yeelatay ka sokow guud ahaan dadka oo dhan gaar ahaan haweenka oo tirada ugu badan ee dadka ah ee barakacaya ee ay saameeyeen fatahaaduhu waa haween waana qodobka aynu ku eegi doonno toddobaadkan barnaamijkeennan madasha haweenka waa hagaag ugu horrayntii soo dhowow wasiir cadar waan dhowahay aada iyo aada umahadsan tahay dahro diya oo mahadsan tahay aadaan ugu faraxsanahay inaa maanta waraysi ila yeelato diya oo waayahay wasiir bal ugu horrayntii waxaad iiga warantaa waxaa jirta barnaamijkeennan waxaan ku eegi doonnaa guud ahaanba arrimaha haweenka sida aan sheegayba barakacayaasha ah ama ay saameeyeen xaaladaha adag ee ka dhashay fatahaadaha gobolada jubbooyinka bal ugu horreyntii iga waran waa sidee xaaladda haweenka jubbaland
guud ahaan haweenka jubbaland way fiican yihiin intii bad qabta aanan same saameynin roobabkan ka dhashay anilo maaragtay aadka dhibaatada u gaadsiiyey haweenka iyo caruurta iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo dadka waayeelka ah oo aadka u jilicsan markii laga reebo guud ahaan inta kale haweenka reer jubbaland aad iyo aad bay u fiican yihiin wax kala ma jiro waa tahay haddii aan soo qaadano haweenkaas sida aad sheegtay oo mawduuceenan uu ku saabsan yahay ee saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha qoysas aada u fara badan oo boqolaal gaaraya ayaa ka barakacay guryahooda tiro intee leeg ayaa lagu qiyaasi karaa inay haweenku ka yihiin dumarkaas barakacay
sida aan wada ognahay bulshada boqolkiiba toddobaatan waa haween qoysaska soo barakacayna waxaa hogaaminaya waa haween markii laga soo bilaabo jubbooyinka markii laga soo bilaabo gedo meesha ugu shishaysa ee la dhahaa qooney ilaa iyo lagu keeno badmadow haweenka iyo caruurta waxaa saameysay dhibaatadan ka dhalatay fatahaadaha ay sababeen muxuu ahaayey isbedelka cimilada ee ku dhacay maxay ahaydeen maanta dalka soomaaliya boqolkiiba toddobaatan baan dhihi karnaa qoysaska soomaaliyeed ee haweenka iyo dadka jilicsan ay u badan yihiin ayaa ku barakacay oo ku waayey guryahoodii ku waayey hantidoodii hadday xoolo dhaqato ahayd iyo hadday beeraley ahayd hadday ganacsato ahayd iyo haddii ay gurijoog ahayd oo oo ninkeeda wax ka sugaysay intaba isku mid sibuu u saameeyey marka dhibaato aada iyo aada u ballaaran baan dhihi karnaa oo masiibo min allaahi ah ayaa haweenkan ku dhacay
waayahay barakacayaal ayaa jiro oo magaalooyinka waaweyn yimid oo qaarkood baadiyaha ka yimid magaalada kismaayo kale hadda haddaad soo qaadatid barakacayaasha idin soo gaaraya halkey badi ka imaanayaan dumarkaasi barakaca ah laga soo bilaabo magaalada bu-aale iyo magaalada duleedka magaalada kismaayo meesha la dhahaa luglow inta u dhexaysa waa daadsan yahay dadka meeshii bannaan oo la dhihi karaba biyo ma leh oo maanta gacan lagu fiiqi kara ma laha doomaa lasoo raacaa oo dadka wixii badbaaday ay ku imaanayaan maalinka ay ugu yar tahay oon dad aanan la dejinin oonan qaabilin waxaa degaya ilaa sideed boqol toddoba boqol iyo konton qoys ayaa maaragtay maalinkii degaya boqolaal ma dheheyna waxaan leenahay kumanaan ayaa maaragtay barakacu uu saameeyey culeyska ugu badanna waa haweenkii caruurta iyo dadka waayeelka ah iyo dadka baahiyaha gaarka ah qabo waata haweenku siday ugu nugul yihiin dhibaatooyinka barakacan haatan aad ka sheekeynayso aada iyo aad bay ugu nugul yihiin waxyaabihii aniga iigu reebay tiiraanyada ama murugada ama caloolxumada igu beeray anigu waan dhex taaganahay habeen iyo maalin kama maqani sida aad aragtayba adigaba ood hadda iisoo wacday waxaan wax ka soo aruuriyaa haweenka magaalada kismaayo ayaan waxaan idhaahdaa hooyo hal qoys maanta badbaadi oo walaashaa ah oo soo barakacday hadday kiila sokora tahay hadday kiila beriisa tahay iyo haddii ay maro ay xiran lahayd ay tahay iyo haddii ay tahay gogol ay ku seexan lahayd iyo haddii ay tahay muxuu ahaayey muxuu ahaaye maradan kaneecada laga galo mara kaneecada la dhaho shandarawa wixii la awoodo ayaan gabdhaha ka aruurinaa maalin walba waan taaganahay aada iyo aad baan tiiraanyada iigu badan oo ay haysata markii aan ka soo dejinay doonta hooyo soomaaliyeed oo afar caruura wadata oo ilmaha dhabarka u saaran uu meed yahay oysan ka wareynin oo markaan soo dejinay aan u sheegnay annaga ilmaha dhabarkeeda saaran inuu meed yahay oy markaa ku baraarugtay tii iigu xanuunka badnayd oo intii meeshaas aan maraynay aan arkay bay ahayd bal waxaad iga warantaa cunuga yarka ah ee meydka ah maxaa ku dhacay cunuga hooyadiisu waxay ka soo qaxday tuulooyinka fogfog ee ku yaala gosha waxaa laga soo dejiyey khaamkhaam webiga dhinaciisa kale ayaa doon ka soo qaaday doon kalaa marka hore keentay maamada afar caruurahay wadatay afarta caruurta midka dhabarka u saaran ma aysan ogeyn inuu meed yahay ma garata muxuu u dhintay cunuga markii doonta laga dejinayo wuxuu u dhintay gaajo iyo silac iyo roob iyo biyo iyo iyo fatahaad buu u dhintay iyo kaneeco isku jira sida iyada sheegtay ilmaha dhan baa markaas ka wada xanuunsanaa kaasna meyd buu ahaa goormuu dhacay marka geerida cunugan iyo reerkooda inay yimaadaan eh, tuulada qaamqaam goormay ahayd waa isbuucii hore isbuucii hore ahayd ma laga sheekeyn karo waxa meeshaas ka dhacay aad iyo aad bay u xanuun badan tahay qofkii damiir leh oo wax garanaya oo soomaaliyeed oo maanta awooda inuu dadkaas u gargaara oo sadaqo la baxa halkaas ayuu la soo aadi lahaa haweenkaas iyo carruurtaasi aad iyo aad bay u dhiban yihiin waa tahay hay-adaha waa tahay hay-adaha gargaarka bixiya ilaa iyo haatan maxaa idin soo gaaray gacanta ilaahay baa weyn iyadaa lagu dhergaa hay-aduhu qaar waa dadaalayaan oo isku day badan wuu jiraa laakiin xataa boqolkiiba toban baahidaas waa la buuxiyey ma dhihi karna Een, waxaan u baahanahay inaan wax ka ogaado gobolka gado meelaha ugu badan ee ay fatahaaduhu saameeyeen ayuu ahaa Een, marka laga soo tago eh, sida aad sheegtay dhulka golaha ee jubbada hoose ilaa iyo marka laga soo tago eh, shabeellooyinka dhinacaas marka laga soo tago gobolka gado meeshii ugu darneyd oo buundooyin ay go-een oo boqolaal dada guryaha ay ka barakaceen ugu yaraan afar degmo ayuu ahaa sidee ayaa dumarka gobolka Waa sax.
gado uu u saameeyey fatahaadahan aada iyo aada inta aan ka hadlahayo waa la mid een, gobolka geda een, markii la yidhaahdo magaalada baardheere buurdhuubo luuq iyo eelwaaq baa u daran afartaas degmo hadda waxaa aada usii daran oo maanta aada usii liidata oo habeen hore biyo socda ee haddana mar labaad soo galeen oo dhinaca kenya ka imaada waa degmada ceelwaaq Een, degmada ceelwaaq dhammaanteed way ka baxday magaalada waa ka guureen waxay degeen magaalada meel ka fog si ay uga cararaan biyahaas welina guryahooda way la yaalaan weliba waxaa aada u xanuun badan biyahaasi waa biyo aanan caafimaad lahayn oo dhibaato ay ka taagan tahay dhammaan jubbaland waxaa ka mid ah degmada afmadow waxaa ka mid ah degmada dhobley oo biyaha dhulka reserva area la dhihi jiray ah oo webiyada aysan maraynin hadda webigii wuu soo gudbinayaa webiga eh, doolow iyo luuq iyo waa kasoo gudbay Een, waxaa hadda dhibaatada ugu badan hadda aada iyo aada u haysana waa saddexdaa degmo Een, ceelwaaq iyo afmadow iyo magaalada dhobley saddexdaba waxaa weeye halis bay ku jiraan isla hadda waxaa socda biyo hor leh oo ka imaanaya dhinaca kenya ayaa kusoo dhufanaya sababtoo dhisheegyada kenya biyaha kasoo gudbiya soomaaliya ay keenaan saa darteed baa culays badan halkaa ka jira iyagana waa tahay Een, waxaa kasii daran een, waxaa ka dilaacay een, cudurro waxaa jira shuban waxaa jira qandho malaria waxaa jira hergeb waay Een, waxaa jira hooyada soomaaliyeed waxay ku jirtaa biyay dhex fadhidaa kuwana kor buu uga da-ahayaa roobka haddana biyo nadiif uhoy cabta ma haysato waayahay magaalooyinka waaweyn ee gedo ku yaala sida hadda een haddaa fiirisid baardheere iyo luuq oo kaleeto dadka ka barakacay ee dumarka intay u barakaceen dadkaasi waxay u barakaceen magaalada duleedkeeda magaalo walba meeshii laisleeyahay markaas yaro taag ah waayo oo ee maalmaa lagu hakan karaabay u cararaysay u waata cararayeen ilaa meel kaloo la aado ma lahan ma gaarteen adinku marka een, ma gaartaan adinku oo wax ma siisaan dadkaas ma ka warqabtaan aad baa looga warqabaa hadda waxa ugu horreeyay oo la geeyey waxay ahayd dadka in loo helo doomo loo helo xitaa haddii diyaarado ay waxgeeyaan ama magaalada gudaheeda wax laga helo wixii lagu qaadi lahaa ee dadka lagu gaarsiin lahaa ma aysan jirin waata marka si uun dadka wax u gaaraan waxaan horta culayska saarnay in loo helo doomo u kala socda magaalada gudaheeda buurdhuubo iyo meesha la yidhaahdo luuq iyo baar dheere iyo doolow Een, waxaan gaarsiinay doomo een, raashin yar iyo waxna waa la gaarsiiyey kaararka lacagaha ahoo wax lasugu shubo oo lacagta qofka loogu tuuro si maaragtay hadduu meesha wax ka helayo uu maaragtay een, uu uu ku gatana iyagana waa loo sameeyaa waa loo tuuraa oo shaqadaasi waxaa wada maxay ahayd wasaaradda gargaarka waata iyo iyo een, maaragtay yaa isla wada een, qoladan la dhaho w f b waay oo maaragtay aada uga dadaalaysa barnaamijkaas marka gacanta ilaahay baa lagu dhergaayey weli maaragtay intaan kuu sheego waayo boqolkiiba toban dadku weli wuu dhiban yahay waayahay wasiir een, wasiir Arrin wax.
wasiir cadar juuraate waxaan u baahanahay waxaa jirto in ee, gobolada jubbooyinka meelo badan oo ka mid a xataa gobolka jubbada dhex oo dhan ay al-shabaab gacanta ku hayaan meelaha sida weyn ee u saameeyeen fatahaadahana waxaa ka mid ah ee, dhulka golaha ah oo shabaab ay gacanta ku hayaan een, barakac xoogan ayaa ka jira biyaha ayaa ka kormaray tuulooyinka qaarkood bal maxaad kala socotaan ama aad u qaban kartaan dadkaasi inkastoo idna meesha joogin ama gaari karinba xataa meelaha shabaab ay hayaan
wallaahi dadka horta een, shabaab buu ka yimid iyo xagguu ka imaaday ma jirto maanta dadka wuxuu u baahan yahay in loo gargaaro waxa loo imanaya waa haween iyo caruur een, meelaha ugu badan oo ay ka imaanayaanna waa jubbada dhexe iyo qaybo ka mid a jubbada hoose oo ilaa iyo hadda shabaab gacantooda ku jira waxaa kaloo jirta maxay ahayde saameynta ugu badan waxa weeye dadkaasi waxay ahaayeen dad beeraley ah oo ku nool een, dalaga ay soo saartaan sida mooska cambaha babayga zaytuunka geedihii dadkaasi ay manaafacsan hayeen ayuu webiga wadaa ama biyuhu ay wadaan oo salka uu kasoo gooyey ayay wadaan een, isla mar ahaantaasna wuxuu ku darayaa badda waxaad arkaysaa gacan moos ah oo badda ay soo tuftay oo xeebaha yaalla geedihii waaweynaa oo dadku uu manaafacsanayey oo maaragtay eh, bad markuu webiga soo qaado webiga iyo badda way isku darsamaan badduu ku daraa baddana way soo tufaysaayo geedihii waaweynaayo qudaarta ahaayo dadku ay manaafacsanayeen ama ay ku noolaayeen ama nolol maalmeedka ay ka helaayeen ayaa maaragtay meesha socda marka dhibaatada waa mid aad iyo aada u ballaaran wax sahlan ma ahan waxaa dhibka uu ku dhacayna boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa haween iyo caruur iyo dadka jilicsan marka jubbooyinkana way usii daran yihiin sababtoo ah dadkaasi xitaa xoolo dhaqato ma ahayn waxay ahaayeen dad beer ku nool beertoodina webiga iyo baddaa qaatay waayo waxaan rabaa inaan barnaamijka Guriga kusoo ma jiro.
waa tahay waad mahadsanta barnaamijka waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo baaqa aad u dirayso jaaliyadaha ee, jooga qurba joogta ama hadday noqoto hay-adaha samafalka ee qaylo dhaanta dhibaatadan la xiriirta waa mid nooceeya wallaahi sahroy een, waxaad moodaa inaan u dhexayno maalin een, ay abaar jirto oon biyo la dhaaminayo iyo maalin aan ka barakaceena isla biyihii ayaga ahaa oon raadinaynay saddex bilood ka hor annaga waxaan ku jirnay roobdoon si ilaahay uu noo siiyo maxay yidhi raxmadiisa ilaahay maanta raxmadiisa markuuna siiyeyna dhibaatadaana dhacday waxaan baaq u dirayaa intii ilaahay uu abuuray oo bini aadan ah ama jaaliyad ha noqoto ama ganacsato gudaha joogto ha noqoto ama qof ilaahay muxsin ahoo ilaahay wax siiyey ha noqoto maanta ayaa loo baahan yahay gacantaada maalin aan loo baahnayn oo qofka uu asaga isdaberi kara waxba ma bixin wax bixintaada waxba ma tarayso laakiin waxaan hubaa haddaad maanta aad konton dollar awoodid kontonkaa dollar waxaa laga yaabaa hal maalin shan qoys inay badbaadiso Waa tahay.
ay ku noolaadaan oo qada iyo dhoo iska dhigtaan marka meeshani waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed hadday jaaliyadaha yihiin hadday yihiin dadka wax haysta hay-adaha samafalka ah ee waxbixiya ee caalamka ah dowladaha islaamka ah dhammaan waxaan ka codsanayaa in ay u soo gurmadaan dadka reer jubbaland oo maanta biyaha ay qaadeen oo maanta meel nolol ay ka helayaan aysan jirin ama dab aysan ka shidanaynin waxaan kaloo ogahay meel la dhaho iisheeg een, ee badmadow ku taalla xitaa hal kiilo oo sokora lagama helo iska daa cuno kale meel jasiiradaha ay soo maraan male biyihii baa gooyey Mhm.
aada iyo aad ay dhibaatada u badan tahay oo maaragtay boqolkiiba s- sagaashan waxaan leeyahay aad bay dhibka u badan yahay iyo xanuunka u badan yahay ilaahay ummadaha uu gargaaro gurmad ciddii samayn kartoy dadkan kaale usoo gurmaan leeyahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya wakhtigaaga wasiir adaa mudan guud ahaana barnaamijkii madasha haweenka dhegaystayaal waa naga inta waxaa toddobaadkan marti iigu ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil juuraati intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabad gelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay saare cabdi axmed oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay inta aynaan ka bixin arrimahaas iyo fatahaadaha qaybo ka mid ah deegaanada soomaalida ee geeska afrika gaar ahaan gobolka waqooyi bari kenya iyo weliba soomaaliya ayaa waxaa dhowaan sida haatanba barnaamijka aad ku maqlayseen ku dhuftay fatahaadaha dabaysha ama dabaylaha ka yimi duufaanta ilnino waxaana khasaare kala duwan ay u geysteen noloshii dadka dalagyadii ay beeran jireen iyo weliba guud ahaanba dhaqaalihii deegaanadaasi ay saameeyeen inkastoo ilaa iyo hadda ay biyuhu fadhiyaan meelaha qaar haddana dhakhaatiirta soomaalida ayaa ka digaya cudurro halisa oo ka dhalan kara biyahaasi fatahaadu ay keeneen haddaba dhakhtar cabdulqaadir xuseen warsame oo ah dhakhtar cudurada guudaga islamarkaana ka howlgala magaalada nairobi ayaa khatarta cuduradan ka dhalan kara biyaha daadadka iyo weliba sida ugu habboon ay dadku uga hortegi karaan cuduradaasi uga warramay waryahayaga khadar maxamuud xareed masiibo markay dhacdo hadda daadkoo kale waxyaabuhu keeni kara waxaa ka mid ah daadadka nafta ayay toos horta khatar u gelin karaan qofka ku harqan karaa taas waa si toosa waxay kaloo keeni karaan dhibaato ku keenayaan xaggii dhaqaalaha businessadii oo dhan xirmaya ama baaba'aya ama istaagaya dhaqaale xumaa imaanaysa iskuullaa burburaya oo carruurtii maaragtay maalmo dhan waxaa dhicirteen si iskuul aadin hantiyaa burburaysa guryihii baa dumaya samaad garan waxaan soo koobi kara ma ah waxaa kaloo ka mid ah buuntooyinkii dum jabaya way soo saameynayaan waxaan dhan caafimaadka way saameynayaan buuntooyinkaa dumaya wadooyinkaa burburaya yacni dadkii uma helayaan xataa acces maro badan isbitaaladii ay ku gaari lahaayeen taas marka waxay sii xumeynaysaa xaaladda caafimaadka waan garanayaa su-aasha ay weydiinaysay dakhtar ahaan waxaa weeyaan xagga caafimaadka keliya laakiin waxaanoo dhan way saameynayaan qofkii caafimaadkiisa waxaa imaanaya marka pollution pollution waxaa weeyaan wasakh ama chemical gelaya biyihii biyihii oo fadhiisanaya magaalooyinkii hadda soomaaliya oo kale haddaan soo qaadano badanaa maba lahaba soomaaliya dee sidaa ognahay sewage system ama fonyatuur waxay tilaana dhahaan maadaama aan lahayn guryihii marka waxay leeyihiin waxaan la yidhaahdo sanitary pit pits yacni god baa la qodayaa godkaasaa kor shamiito laga marinayaa iyo derbiyadiisa tuubadii marka masqushaas ka soo baxaysa ayaa dhuun dhuun ahaan loogu soo gelinaya biyihii iyo saxaradii kaadidii halkaas ku dhacaya marka uu daad yimaado marka oo roobo badan da-aan biyihii meesha ay fadhiistaan waxaa imaanaysa masquulihii waa buuxsamayaan biyihii fadhiyey iyo masquulihii waa isdhexgelayaan cudurraa soo baxaya marka sida degdegaa cudurrada soo baxaya maxaa ka mid a daacuun shuban hor iyo gadaal qofkii dadkii noqonayaan cudurro beerkaa jira e iyo e ay ka mid yihiin oo laga qaado maaragtay afkaaga virusku markuu soo galo maadaama biyihii ay ka buuxaan iyo shubannada hadaayib aan sheegay waxaa kaloo ka mid ah cudurradan faraha badan oo kacaya typhoid fever qandho xoog leh iyo shubanna wuu leeyahay typhoidka naftiisa waxaa kaloo jira badanaa soomaalida iyo takhaatiirta soomaalida waxay aada ugu baraarugsanyiin leptospirosis waxa la dhaho waxa weeyaan qandho haddaad aragto qof qandho xoog la hayso indho aada u gaduudanaya qarqariyo iyo sanka iyo afka iyo kaadi mareenka iyo dhiig ka imaanaya haddaad aragto maskaxda ku haya inuu noqon karo leptospirosis leptospiro waxaa laga qaadaa jiirar maadaama guryihii iyo bakhaaradii iyo ay jiir fara badan joogaan jiirkaas kaadidiisa ayuu la socdaa maro badan biyihii wuu soo dhexgelayaa daadadkii markay yimaadaan way soo raacayaan dadkiina waa ku kici karaa adoo kacaya kanaaco malaria kacaysa duumo oo kanaacada ay keenaysa markay ku qaninto intaas waxaa sii dheer magaalooyinka chemical hazard socda khatar xagga chemicalka magaalooyinka waxaa ku yaalla garaashyo baabuurta lagu sameeyo iyo wadooyinkii oo baabuurtii naftooda qaar oolyo ka daadanayso baasiin ka daadanaya petrol diesel ka daadanaya maro qaarkood wixii oo dhan daadka intay soo qaataan ay biyihii fadhiyay ku dhex jiraan taasna waxay keenaysaa khatar xagga oo chemicalwaxaa kuu sii dheer daadadkaas markay dhacaan dadkii ilaahay intaa ka badbaadiyo qofkii wuxuu u nuglaanayaa cudurro fara badan oo ay u badan yihiin cudurrada dhimirka for example gurigaagii baa dumay hantidaadii baad beeshay carruurtii baad meelaa la aado garan waayeysaa gurigaaga iyo alaabtaada intaad ka cartaad meel maaragtay qalalan la raadsan hadduu ilaahay ku badbaadiyo kadib dadki waxay u nuglaanayaan cudurrada dhimirka qaar baa iska aamusaya depression ku dhacaya qaar hadday u qarsoonaayeen cudurrada qaarkood sidii bipolarka oo ku soo baxaya qaar skizofrenia cudurrada la dhaho adigu cudurrada dhimirka adigu ayaa kulli aada u kacaya inta ilaahay ka badbaadiyo marka maxaa la samayn karaa si xaaladan caafimaad darada ah lagu gaashaanto oo ka hortaga meelaha fatahaadaha elino ay ku dhufatay horta waxaa la rabaa magaalada madaxda magaalada maanta jooga inay intaan roobka imaanin ka hor laga sii gaashaanto meelaha la isleeyahay biyaha fadhiisan kara in laga jeexo kanaallo kanaaladaas soomaalite meel bannaanka ah geenaya biyaha oo ka dhex saaraya meelihii la deganaa taas waa meel webi haddii ay tahay meesha meel webi maro webiga waa in loo sameeyaa derbiyo si jawaano maaragtay ciida ama shub haddii xataa dhaqaalaha waddankaas ku xiranta in laga xiro waxyaabaha la samayn kara taas weeyaan buuntooyin badan in la sameeyo buuntooyinkan si fiican loo dhiso oo adoo ku talagelaya daad xoog leh inuu imaan karo kadibna soo duminaya buuntooyinka dhinacyahooda ka qodaya oo kadibna soo buuntoo dhanba soo dumin kara waxaasna in laga fekeraa loo baahanya dhinaca caruurta ka waran caruurta oo kale xaaladan hadda lagu jiro fatahaadaha iyo daadadka oo kale waxay ka mid yihiin dadka wajahaya dhibaatada ama dhibaatooyinka ka dhasha dhanka caafimaadka ee biyahan daadadka ee ku dhuftay deegaanada soomaalida qaar caruurta mar kasta waa u nugul yihiin musiibo markay dhacdaba caruurta waa ugu nugul yihiin waa tabar yar yihiin daafacooda aan aada u fiicnayn weliba kuwa aada u yar naaskoo kale qaar baa daafacoo dhan ka hela intayn weli maarata iyagu daafac samaysan caruurta marka jirooyinkan waa u nugul yihiin sida shubanka oo kale oo u dhiman karaan qofka weyn waxaa laga yaabaa muddo inuu la tugtugleeyo ilaa maarata ka helaayo access isbitaal uu ka gaaro ilmaha laakiin maalmo yar ayay ku dhiman karaan caruurta waa ugu nugul yihiin mar kastaba laakiin intaa unbay la wadaagaan qofka weyn inta ku dhacaysunbay ayaguna ugu dambeyntii marka dhigtoore maxay tahay talooyinkaaga ugu dambeeya ee aad la wadaagayso dadka ku nool meelaha fatahaadaha elino ay ka dhacday gaar ahaan waqooyi bari kenya iyo soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah waxa weeyaan horta annagoo dabcad aan leenahaa jira mar kasta waxaan sugnaa musiibo intay ka dhacayso sanadkan abaaraa dhacday abaartii sanad soo socda lagama gaashaamanayo oo waxba lama samaynayo abaar markay timaado maxaan sii qabsanaa biyoxireenno ma sii samaysana waxaas in lama sameeyo haye sanad ku xigay maadaama ma aan ku jirno hadda xilliyo cajaa'iba oo ay jirto maaragtay weather weather change ma garata waxa weeye daadadaa imaanaya sanadan abaaraya had sanadkan daadadaa jira daadadkii lagama gaashaamanayo oo meelihii la garanayo biyaha ay fadhiisan lahaayeenoo la og yahay lama sameynayo maaragtay kanaallo iyo pipes waaweyn oo ka saara lama sii samey waxaasna marka in ugu talagalo ayaa loo baahan yahay annagu marka bini aadan soomaali ahaan waa inaan noqonin maalin walba dad iska suga musiibada intay ka dhacaysa waa in si wixii lagu gaashaaman lahaa waajib aqoontii waa taallaa adduunkaad kaashan kartaa u n t waa kuu joogta laakiin cilmigu waaba haysanaa injeeradii baa noo buuxa waa in la sameeyaa sidii looga gaashaaman lahaa taas way aan midaaliyahay yaan la sugin maalin walba sanadkan abaar baa dhacday haye sanadii ku xigtana daad caqli ma aha daadka markuu dhaco biyihii waa inaad keedsataa
waagaagi dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa doctor cabdulqaadir xuseen warsame oo ah dhakhtar cudurada guuda kana howlgala magaalada nairobi oo u warrameeyey wariyahayaga khadar maxamuud xareed gabagabada idaacadeen dhegeystayaal ku dhownaya haatan qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyn aan idiin guud maro maraykanka iyo britain ayaa maanta ku soo rogay afar cunuqabatayneedo ay ku beegsanayaan howlgallada maaliyadda ee xamaas oo dagaal kula jirta ciidamada israa'iil waaxda dakhliga ee maraykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in cunuqabataynahan cusub ujeedadooda ay ku socdaan siddeed qof oo ku sugan turkiga iyo weliba meelo kale kuwaasoo matala danaha xamaas ee dibadda islamarkaana maamula maaliyadahooda waaxda dakhliga ayaa ku sheegtay in haaruun mansuur uu yahay mid ka mid ah howlwadeennada maaliyadda ee xamaas ee turkiga ku sugan yacquub naasir aldiinina wuu qayba ka ahaa shabakadda lacagta ah oo ka dirta turkiga iyo qasta islamarkaana waxa uu shaaxarunta dhehe xamaas ay ku leedahay daanta galbeed si loo xoojiyo xasiloona darrida aagaasi dagaallo qadhaadh ayaa isla arrimahaasaynu ku jirnaaye si isku mar ah uga socda waqooyiga iyo koonfurta marinka kasa iyadoo ciidamada israa'iilna ay arbacada maanta ay soo wariyeen khasaarahoodii ugu weynaa muddo bila askarta laga dilay ayaa waxaa ku jiray korneyl waana sarkaalkii ugu sarreeyey ilaa iyo intii uu duulaanka dhulku bilaabmay israa'iil laga dilo israa'iil ayaa soo warisay amaba sheegtay in toban askarteeda ka tirsan la dilay afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna aynu jallecno dhinacii kaalmaha heesaha wadaag dhegeystayaal heestaa socodkeeda ay nagu soo gaadhsiinayso eebeen naxariistii jannaa ka waraabiya khabar daahir ciga ayaana ugu dambaysa idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulantay dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo